subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax khamiisa oo bisha may ay tahay afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobadan idaacaddeena saaka idinku hayna waxaa ka mid a aabbaha mid ka mid ah laba wiil oo shalay lagu dilay suuqa bakaraha oo ciidamada amniga ee soomaaliya ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ururada xagjirka ah oo beeniyey arrintaasi weligiis kuma biirin weligiis ma noqon habeenna kuma diban wuxuu ahaay nin necab oo hadda ka hor iyagu dhaawaceen intuu la socday guddoomiyaha shabaabka qudhooda dhaawacay dhaawacay u geysteenaa ku yaalla hadda
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan golo wasiiro cusub oo lix ah oo jagooyinkooda horey u bannaanaayeen oo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xalay uu soo buuxiyey qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaane marka horese warkii caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii shalay soo saartay digniin dhinaca caafimaadka ah arrintan ay ku sheegtay in shaqaale ka mid a shaqaalaha maraykanka ee jooga gobolka guanzu ee dalka shiinaha ay la kulmeen waxaa loogu yeedhay dhawaaq iyo cadaadis nooc kale ah safaaradda maraykanka ee magaalada beijing ayaa sheegtay in qofka shaqaalaha ka tirsan oo arrimahan lagu arkay dib loogu celiyey maraykanka si loogu baadho dhaawac maskaxda ka soo gaadhay oo aan xoog badnayn dartii xogayaa arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa arrintan ku sheegay inay ahayd dhacdo weyn oo dhinaca caafimaadka ah digniin arbacadii shalay soo baxday ayaa maraykanku ku sheegay in aanay garanaynin waxaa sababay arrintan islamarkaasna aan lagu arag qaybaha kale dalka hase yeeshee ay warbixin tan si soke u eegi doonaan
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku baaqay in isbeddel xawaaro sare ah in lagu sameeyo hanaanka taageerada maraykanka uu siiyo wadamo aanan awood u lahayn sida uu yiri in maraykanka ay ka taageeraan ka hortegista dadka rabshadaha geysta amaba kuwa u soo haajira waddankan waxaan rabnaa inaan yarayno ama aan jarno xaddi badan oo lacagtaasi deeqda ah ee aan siina haatan wadamadaasi ayuu yiri madaxweyne donald trump ma siinayno ama deeqda guud ahaanba waan jaraynaa sida uu yiri hadalka madaxweynaha ayaanan carabaabin wadamadaasi laakiinse sida warbixintan lagu sheegay madaxweyne donald trump ayaa hadalkiisan waxa uu ka sheegay arbacadii shalay ahayd mar uu ku sugnaa gudaha xarunta amniga gudaha ee hay-adda qaabilsan ee maraykanka ee homeland security-ga lagu magacaabo
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad nagala socotaanna waa v o a washington ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay fiidkii magacaabay lix wasiir wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlayaal hore ay boosaskooda u bannaanaayeen wasiirada la magacaabay ayaa kala ah waa wasaaradaha loo magacaabay wasiirada ayaa kala ah gaashaandhigga gargaarka maaraynta musiibooyinka biyaha iyo tamarta warfaafinta howlaha guud iyo guriyeynta iyo diinta iyo awqaafta wasiiradii la magacaabay waxaa ka mid ahaa cabdifataax ibraahim geesey oo loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta wariyahena zaare cabdi axmed ayuuna uga warramay xilka loo magacaabay iyo waxaa wakhtigan keenay in wasiiradan la magacaabo bismillahi raxmaan raxiim zahr waa mahadsan tahay adiga iyo maaragtay radioga v o a markaan kaaga waramo dareenkayga markii wasaaradda la ii magacaabay waa dareen mas-uuliyadeed waa dareenka qof kasta oo muslina oo mas-uuliyad loo dhiiba uu dareemi lahaa ammaano cir iyo dhul diiday ayaa maaragtay naloo dhiibay marka waxaan dareemayaa mas-uuliyad soo korortay awalba anoo mas-uuliyad qaran ah aha ahayay oo xildhibaan maaragtay golaha shacabka maaragtay baarlamaanka federaalka soomaaliya ah ayaa wasaaradda ii dhiibay sida ay ku timid haddii aan kuu sheego waxay ku timid si dastuuri ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre mahadiha ka gaarto ayaa i magacaabay waa garta isaga ayaana go-aansaday la tashina ana- annaga aniga iyo inta kaloo la magacaabay xaq uma lihin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida dastuurka maaragtay lala tashanayaa magacaabis sidaas ayay ku timid zahro waa garta waxaad bal iiga warantaa marka wasiiro kale oo dhowra ayaa wasaaradda adi hadda lagu magacaabay ma ahane ayagana la magacaabo wasaarado hore u bannaanaa ah marka waa meeqa tirada gudow wasaaradaha la magacaabay wallaahi waxaa la magacaabay eh, maxay ahayd eh, wasiirka diinta iyo awqaafta eh, xasan macalin loo magacaabay waxaa la magacaabay eh, wasiirka maaragtay eh, biyaha iyo korontada eh, cabdicasiis lafta garan loo magacaabay waxaa la magacaabay wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geele loo magacaabay Eh, waxaa la magacaabay maxay ahayd eh, wasiirka gaashaandhigga oo xasan amar dambe loo magacaabay wasiir ku-xigeenna iyo wasiir dowlayaal eh, waa la magacaabay marka eh, tiro wasiira iyo tiro wasiir ku-xigeenna iyo wasiir Waa dowle gartay.
isugu jirna waa la magacaabay waa gartay lix wasiiro ayaa la magacaabay wasaaradaha buuxa waayahay waxaa jirta marka wasaaradahan intooda badan way bannaanaayeen marka baahi loo baahda in la buuxiyo aawadeed miyaa xilligan keentay in la magacaabo lixdan wasiir haa een, waxaa keentay een, maxay ahayd eh, mas-uuliyadda eh, qaranka iyo maxay ahayd xafiisyada bannaan waxay u baahan yihiin kaalintooda in la buuxiyo maadaama maaragtay een, shaqo badan iyo howl badan ay sugayso waana sidaa horey kugu sheegay maxay ahayd eh, eh, go-aan iyo qodob dastuuri oo ra-iisul wasaaraha maaragtay xukuumadda federaalka soomaaliya u siinayo ayayna ku timid waa gartay adiga inkastoo wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta hadda lagu magacaabay horey waxaad u ahayd nin suxufi soo ahaa inkastoo markii dambe xilal kala duduwan oo gudoomiyihii gobolka baay iyo wasiir iyo xildhibaan iyo ay kaaga dambeeyeen marka sideed u aragtaa xilkan hadda lagu magacaabay wasaaraddan howlaha guud wallaahi eh, si maaragtay eh, wanaagsan baan u arkaa waayo eh, madaxda dalka u sarreyso eh, wixii ay go-aansadeen oo ah inaan ummaddan ugu shaqeeyo keliya waxaan weydiisanayaa kadib markaa uga mahad celiyo sida ay ii magacaabeen in ilaahay ii fududeeyo ayaan weydiisanayaa de meeshuna waxa weeye eh, khibrad kaliya gaar ma ahana anigu guddoomiye gobolaan soo noqday maya maamulo kalean kasoo shaqeeyay wasiir baan soo noqday Eh, maxay ahayd sida adiga hadda ka warqabtid oo tilmaamaysay marka anigu waxaan isleeyahay ilaa iyo inta karaankaaga waad ku filan tahay inaad xafiis maamushid wasaaradii ay doonto ee xuku- ee maaragtay xukuumadda iyo li- liiga magacaabaan waxaan aaminsanahay inaan ka shaqeyn karo
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax ibraahim geesey oo loo magacaabay wasiirka howlaha guud ee guryeynta waxaana uu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramay waryahayga saare cabdi axmed
ilaahay ha u raxmadee waxaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland iyo ilaalo uu watay haddaba warbixin dilkaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o e da ee magaaladaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq kooxaha hubaysan ayaa fiidkii xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo waxa ay ku dileen allaha u naxariistay xildhibaan cabdixakiin macalin daahir oo ka mid ahaa baarlamaanka puntland iyo askari ka tirsanaa ilaaladiisa kuwa oo ku wada sugnaa bannaanka hore ee hotel classic goobjoogayaal ayaa v o a waxa ay u sheegeen in kooxaha dilka geystay oo ahaa laba dhallinyaro ah ay ku hubaysnaayeen bastoolado kuwa oo ka mid ahaa dadkii wax ka fadhiyay hotelka ha yeeshee waxa ay ka baxsadeen goobta markii ay ku hubsadeen dilka xildhibaanka iyo askarigii la socday gudoomiyaha degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud yaasiin tumey oo v o a la hadlay ayaa uga warbixiyey sida uu u dhacay dilka xildhibaanka iyo cidda ay ku tuhmayaan inay geysteen dilkaasi caawa shil baa ka dhacay een, waxaana lagu dilay xildhibaan cabdixakiin een, isagoo ku deganaya hotelkiisa ee hotel classic Ee, shilkaasna kolley niman hubaysan ayaa soo weeraray isaga iyo waardiyihiisina waa dhinteen Een, falkaasi anugu waa ii cadyahay oo hadda cid gaar oo aan ku tuhmeeya ma jirto Een, shabaab baa ka dambeeya iyaga awalba dadka dili jiray qarxinna jiray shilkaana een, dawurici jiray waxa hadda shaqada dowladda iyo iyo dagaalkooda hakinaya maaha gudoomiye tumey ayaa sheegay in dilka xildhibaanka uu ahaa mid muddo ay qorsheynayeen al-shabaab islamarkaana aysan mas-uuliyiintu muujin feejignaan dheeriya Een, sida een, horeba loo ogaa een, ama loo arki jiray xilliga rabadaanka een, waxay u arkaan dadkan muslimiinta ah oo iyaguo masaajida awal ku tukanaya cibaadaysanaya iyaguna waxay u arkaan caqiidadooda khaldan baa waxay tusaysaa inay lawajibaaraan dagaaladkooda in lawajibaaraan oo ay dhibaato badan dadka muslimiinta u geystaan marka lama dhihi karo waxaa isbedelay amniga laakiin waxaa la dhihi karaa feejignaan badan oo aysan samayn mas-uuliyiintu iyo iyagoo lawajibaaraya dagaalka rabadaanka marka so kale tii ilaahay dhigay baa qornayd laakiin dil waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa kolley arrin qorshaysnayd bay ahaydoo ay ku talagaleen inkastoo dilka uu dhacay xilli habeena haddana waxaa mas-uuliyiinta maamulka puntland ay xaqiijiyeen in kooxihii dilka u geystay xildhibaanka ay baxsadeen balse lawada baaritaano lagu baadegoobayo kooxahaasi ilaa iyo hadda wax tallaabaa oo maamulku qaada ama cid loo soo qaqabtay ma jirta gudoomiye ugu dambeyn baaritaan baa socda kolley insha allah goobtu way ka fakadeen nimanka dilka geystay laakiin kama foga magaalada waana lasoo qabanaya insha allah wuu jiraa tillaabooyin awalna qorshaysnaa haddana loogu argudi doono insha allah waana la heli doonaa dambiilayaashaas sida ugu dhaqsaha badan
dhowaan ayay ahayd markii weerar ismiidaamina lagu khaarijiyey saraakiil ka tirsanaa ciidanka milatariga soomaaliya oo ku sugnaa gaalkacyo waxaana dilkan mas-uulka uu qayb ka noqonaya falalka al-shabaab ay ka geystaan gaalkacyo maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka xildhibaan cabdixakiin iyo askarigii la socday waxayna ku baahiyeen baraha ay internetka ku leeyihiin cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid dhinaca kalena sidaad idaacadeydii xalayba ku maqasheen ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa dilay laba nin oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in lagaga sheekiyey inay ahaayeen mitidiin doonayey inay dilal geystaan ciidamada ammaanka ayaa labada nin ku toogtay gudaha suuqa bakaaraha kadib markii sida ay dowladdu sheegtay ay isku dayeen inay baxsadaan waa kan cabdilcasiis cali ibraahim xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ee soomaaliya oo idaacaddii xalay ay wareysatay iskuday ay doonayeen inay dad ku dilaan markii ciidamadeenu ay ka war heleen in ay soo qabteen iyadoo aan la gaarin goobtii baarista ee loo wadayna ay bistoolada la soo baxeen sidaasna ay ku toogteen ciidamada laamaha amniga ee soomaaliya waxaa la dilay kuwii bistooladaha ku hubaysnaa ee doonayay in ay waxyeelo u geystaan shacbiga soomaaliyeed anigu ma garanayo goob ilaahay ugu ballan qaaday iyo jannada ay u degdegayaan in ruux islaam ah ama bini aadam ah naftiisa ay gooyaan
afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim cabdicasiis xildhibaan ayuu kaasi ahaa oo xalay idaacaddeenii v o e da ay wareysatay laanta qaybteeda fiidnimo balse intaasi kadib haddaba dilkaasi loo geystay labadaasi nin ayaa waxaa beeniyey cali maxamed mire oo ah aabbaha mid ka mida labadaasi nin la dilay magacyada labada nin ayaa la kala ahaa sida la sheegay mawlid axmed maxamuud cali iyo sidoo kale cabdulqaadir xirsi aadan wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay cali maxamed mire oo aabbaha mid ka mid ah labadaasi nin ugu horeyntuna waxa uu weydiinayaa shaqada ay qaban jireen wiilashaasi ama wiilkaasi iyo saaxiibkiis labada wiil waxay kala ahaayeen nina wuxuu ahaa yarti majaraa oo caan ka ah meesha tarabuunka nina wuxuu ahaa nin askariya ka soo wareegay markiisii hore tababar ku qaatay xerada nacnaca kabacdii aaday nimankan nabad sugidda ku biiray nabad sugidda markuu ku biiray hadda kooxdan qudhooda dilka maanta u geysanaya ayuu ka tirsanay wuu ka soo wareegey oo nabad sugidda wuu ka soo wareegey surweel iyo shaar unbaa waxa weye uu ka hayayaa uu rag ugu dhiibay oo yidhi ha loo geeyo surweelkaas iyo shaarkaasaan ka hayay anigu waxaan ku biiray milatariga qoragana waxaa iska lahay milatariga aan idinkula shaqayhayay sidaasuu milatariga ku aaday marka magaciis wiilkaas waxaa la yidhaha mawliid axmed maxamuud cali ciye mawliid intuusan milatariga ku biirin oo hore nina uusan gelin ka hor muxuu ahaa wuxuu ahaay wuxuu la shaqaynayay guddoomiyaha hodon master dhabaney gudoomiye hore guddoomiye hore ka hor marna ma ka mid noqday ururadan ama kooxahan dowladda ka soo horjeeda xataa haddii lagu helo inuu mar ka mid noqday maxkamadihii sida dowladdu sheegtay yaa saxa weligiis kuma biirin weligiis ma noqon habeenna kuma diban wuxuu ahaay nin nacib oo hadda ka hor iyagu dhaawaceen intuu la socday guddoomiyaha shabaabka qudhooda dhaawacay dhaawacay u geysteenaa ku yaalla hadda oo al-shabaab baa dhaawacay al-shabaabaa dhaawacay imisuu ka mid ahaa marka laga hadlayo xooga dalka gaar ahaan harenanac imise sano ku jiray ilaa saddex sano camal ilaa saddex sano ka mid yahay dowladda uu ku jiray inta ka horreydana wuxuu la shaqaynayay guddoomiyaha waxaad ii sheegtay inuu ku biiray hay-adda nabadsugidda goormuu ku biiray hay-adda nabadsugidda wuxuu ku biiray muddo aan saas u fogeyn wuxuu la shaqeeyaan u malaynayaa ilaa ma laba bilood miya amase saddex wax saasuu la shaqeeyey ma idiin sheega adinka haa waa ku ogeyn waa ku ogeyn milatarigow u wareegay oo waxa- waxaan ku nidhi weliba suurtagal maahan inaad laba meelood ka wada shaqaydo dhinac u wareeg qoraga dowlad qadkii nimankii ku siiyey ee milatariga ee ku magacawnay ama u wareeg dhinacaas ama nin shabaabku halka ku biiray ee, nabad sugid oo dhinacaas aaday noqo sidee buu u dhaca dilkiisa maanta wuxuu aaday eh, islaantiisa oo ku maqneed meesha la yidhaahdo xaradheere ayaan baabuur u raadinayaa oo baabuur yar oo ii soo qaada ayaan goobayaa uu ku yidhi yarkan marka wuxuu u watay oqoon nuucaas ku saabsan in loo soo qaado gabadha sidaas ayuu meesha ku aadi isagoo cabsiinaya ayuu qorigiisa inta dhigayou bastoolad qaata isla markaasna waxaa naloo sheegay in waxa weeye inta la qabtay oo yidhi sharcigii waxa weeye aniga waa ogolahay waa u hogaansamaya sharcigaygiina waa kan nin askariya oo xoogga dalka aan ahay sharcigiina laga qaadoo la jabshay asagoon waxba diidanayn oo inuu sharci ku waxa weeye eh, u hogaansamo ninkaasu oo ogol yahay baa dil ku dhacay dadkii goobjooggaahay ayaa sidaa nagu yidhi Eh, waxaa sheegtay dowladdu inuu baxsada inuu isku dayey in eh, taana ay keentay iyadoo loo sii wada goob loogu talagalay in dil ku dhaca marka ma waxaa jira wax murana wax dagaal dhex maray annagu sidaa ma helin dowladdu waxaaba naloo sheegay sharcigiisii markii la jebiyey kadib in waxa weeye dilkuba uu dhacay ninkuna sharci uusan diidanayn sababoo nin sharcigiisa wato oo sharciyeysan oo kaarkiisii dowladnimada wato ahay haddii dowladu qabato dowladdu waxba kama diidayn hubkiisana inuu helayo waxa uu leeyahana uu helayana waa uu ka baxnay marka ulajeedo kaleeto oo ku hoos laaban ayaa lagu fuliyey waad soo qaadeen si ay dhiidaad keenteen iyo meelo kale xageeba hadda lagu hayaa meydadkii maydka waxaanu saarnay eh, waxa weeye madiina dhagaxii baan geynay ujeeddadeennuna hadda ma ahan inaan ka qaadno ama berri duugno ama saa dambe duugno dowladdu ilaa ay cadaaladda uga hadasho sida ay u hadashay si lala yaabo oo aan la fajacno waaye qalad wuu u imaan karaa laakiin dowladdu oo dhammu ma qaldami karto markii wuxuu ay dhacaan inay baaritaan ku samaydo sida wuxuu u jiraano saxana ay marto ayaan ka dhowraynay dowladdii marka waxaa naga fajiciyey hadalkaa ay sheegtay ee ay ku celceliday inay shabaab ahaayeen qof walboo soomaaliyuhu hadduu shabaab ugu sharciyeysan yahay dowladdu waa gooni laakiin ninkaasu wuxuu ahaa nin askariya oo milatariya oo waxa weeye xoogga dalka ka tirsan Eh, yarka kalena wuxuu ahaa yar timajaraa oo waxa weeye meeshaa tarabuunka jooga dadkoo dhanna ay yaqaaniin askarta dowladdu hadday nabad sugid tahay iyo hadday milatari tahaba ay yaqaaniin meesha madaxa weliba iyaga ugu jara marka ma la yaqaanay guutada iyo ururka uu ka tirsanaa ha wuxuu ka tirsanaayey ururka daljir marka eh, sidaa waxa weeye dowladdu waxaa naga fajicisay hadalka fudaydka ku dhacay ee ay sheegtay haddii qalad yimid qaladka waxa weeye wuu imaanayaa oo waa waxa weeye waa suurtagal laakiin dowladdoo dhan uma qaldami karto Sidaas wiilka aan timajaraha bal maxaad ka wiilka timajaraha ee la socday ee aad sheegtay inuu halkan ka raacay eh, tarabuunka asagu muxuu ka shaqaynayay ninkaasi wuxuu ahaa timajare eh, nin weligiis isaguna ku biiray ama shaqo kule ama waxa weeye eh, habeen iyo maalin noqda midna ma uusan ahay wuxuu ahaa nin timaha meeshaan ku jara askarta qudheedu ay madaxa ka jarta ayagoo dhanna ay yaqaaniin hadday nabad sugid yihiin iyo hadday boliis yihiin iyo hadday milatari yihiin dhammaantood ay wada yaqaaniin macaariifna la ahu ahaa ma garanayn maanta markii naloo sheegay shabaabaa dilay waa islahayn laakiin waxaa naga fajiciyey dowladdiyaa dishay iyo haddana shabaab waaye aan wax aan qaado weyne oo naga yaabiya ahay Eh, ma la hadasheen dowladda dowladda waa u dirnay hay-adaha waxa weeye booliiskaan la hadalnay eh, milatarigaan la hadalnay eh, nabad sugidda haddee kuwii wax dilay oo dadka laayay haddana kusii daayay oo yidhi shabaabaan laynay unbay ahaayeen wax hadal oo hadda annagu aan u sheegno iyo mas-uul aan kala hadalnaba garamay markaas sidaasay wax u dhaceen hadda waxaan rabnaa kolley nimanka dilana waa la yaqaanaa dowladdu inay arrintaa cadaalad u cadaalad fasho inay dowladdu u cadaalad fasho inay dadka waxa weeye sida fudaydka oo laysaga dilayo wixii la rabo lagu tilmaamayana waxa weeye ay ka fiirsato qofku wax uusan ahayn in lagu sheego lagu shabadayo dhiiggiisana lagu banaysto waa wax qalada waa arrin xun waxaanu rabnaa in dowladdu arrintaasna ay saxda u baarto hadda kadibna dadka lamidka aan dhibaato la gaarsiin sidaas baan u sheegaynaa Aad baad umahadsantahay.
haddana ma duugayno ilaa ma ay dowladdu warbixin saxa ay ka keento ma duugayno haddaanu duugnana siday sheegtaaba saxaba ma duugayno meesha dowladda u yaallaa waa inay waxa weeye arrintaas sax ka keent u keentaa oy baartaa waxa dadka sabka lagu dilay iyo sida ay waxa ay ahaayeenna si sax ay uga turjuntaa
aabo cali maxamed mire oo ah aabbaha mid ka mida laba wiil oo lagu dilay suuqa bakaaraha ayuu ay ayuu kaasi ah u warramaya waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington qofkii ay seegaan warbixinnada iyo wararkaanu ka sii daynayna idaacaddayada waxay dib ugu bogan karaan iyagoo booqda bogeyga internetka ee v o a somali com maqaayad ku taalla xeebta magaalada berth ee dalka australia ayaa waxaa dhibaato ku haya shimbiro barxadda maqaayaddaasi soo buuxiya iyagoo rajeynaya in dadka halkaasi wax ku cunaya ay cunto u tuuraan haddaba maqaayada ayaa macaamiishada siisay bastooladaha biyaha ku shaqeeya si simbirahaas faraha badan ee arbushaya ay sageeriyaan sheekadan waxaa inoo haya waryaheenna xuseen baraaden
makhaayad ku taalla dalka australia gaar ahaan magaalada berth ayaa macaamiisheeda u qaybisa bastooladaha biyaha si ay isaga eriyaan shimbiraha tirada badan ee qashqashaada dadka marka ay cuntada ku cunayaan barxadda hore ee makhaayaddaas mulkiilaha makhaayaddan toby evans ayaa warbaahinta australia u sheegay in markii ay shimbirahani bateen ay u baahdeen inay la yimaadaan fikrad cusub oo soo jiidanaysa macaamiisha makhaayaddan ayaa ka mid a makhaayadaha ku yaalla xeebta halkaasi oo ay shimbiro badan isugu yimaadaan iyagoo oo naawilaya in dadka wax cunaya ay raashin u tuuraan ama ay hambada ka daba cunaan macaamiisha ayaa u riyaaqay fikraddan cusub ee ah in miis walba la dhigo bastoolad biyaha ku shaqaysa mid ka mid a macaamiishan ayaa sheegay in tallaabadan ay u sahlayso in ay cuntada cunaan iyagoo aan waxba ku tuurin shimbiraha badan ee ku dulxoomaya
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay shimbiro magaalada berth ee dalka australia maqaayad ku taalla dadka ku soo xooma dadkuna ay u adeegsadaan bastoolad biyaha ku shaqaysa sidii ay sikari lahaayeen saare waad maqlaysaa sheekadaas xiisaha badan aad iyo aad waaba sheeko cajaa'ib ah ama soo xasutay makhaayadihii waddankeena bisadihii mukulaalihii dadii ku soo xoobi jiray mukulaasha intay kugu soo orodo kaa qaadanaysa waxaa gacanta ku haysid ama weelka kugu jiro ama shimbiraha qaarkood xataa meelaha qaarkood markii shimbiraha la isugu imaado oo hilib iyo wax ay yaalaan daftaa jiri jirtay oo xataa jiwjiwiga ani doorada ama digaagan aad u jeclaa u dhaqan jira markaan yaraay digaaga aad u dafi jirto la dhihi jira jiwjiwiga waxaa dafay dafta aad iyo aad marka waa sidii oo kale dabcan marka hadda waxaaba loo helay waxaan ayaga waxba ku dhibeynin laakiin aad ku ceerin karto ay kugu soo dhawaaneyn waan gartay bisadun marka laga ilaaliyo bisadu biyaha aad bay u necabtahay baa layidhi waa sidoo kale soo maaha aad iyo aad marka dhinacii wararka zahra maxaa ugu door karan waa tahay qodob iyo laba bal haddii aan ku celiyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii shalay ahayd soo saartay digniin dhinaca caafimaadka ah arrintaas ayay ku sheegtay in shaqaalaha dowladda maraykanka ee gobolka gozowanga ay kula kulmeen waxaa loogu yeeray dhawaaq amaba cadaadis nooc kaleeta ah safaaradda maraykanka ee magaalada beijing ayaa sheegtay in shaqaale oo arrimahan lagu arkay dib loogu soo celiyey maraykanka si looga baaro dhaawacyo maskaxda ka soo gaaray oo aanan xoog badnayn madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa isna ku baaqay isbeddel xawaaro sare ah oo lagu sameeya hanaanka taageerada maraykanka uu ku siiyo waddamada aanan awoodda u lahayn inay maraykanka ka taageeraan ka hortegista dadka sida sharci darrada ah dunida uga soo haajira ee waddankan yimaada waxaan rabnaa ayuu yiri inaan yarayno amaba aan jarno xaddi badan oo dhaqaalaha lacagtaasi ee wadamada la siiyo ayuu yiri madaxweyne donald trump ma siinayno wax deeq ah guud ahaan maxaa yeelay marka laga soo tago warbixinada aan helno nama siiyaan taageeradii aan u baahnayn ee laga filayay inayna siiyaan madaxweyne donald trump ma uusan carabaabin wadamadaasi kuwa ay yihiin aad baad mahadsan tahay zaare cabdiaxmed oo noogu celisay wararkii caalamka kuwoodii ugu dorkaroona haatana waa mid ka mid ah qasaa'idka bisha ramadaan idinku tala galnay fanaanadii allah u naxariiste xaliimo khaliif magol
inta raacday nebiga rafiiqiisii noqotay codkaasi baxsanaa ee allah u raxmadee xalimo khaliif cumar moqol ayaa idaacaddeenna subaxnimo kusoo gabagabaynaynaa maxamed cabdisan dheere bashiir abikar iyo anigoo saare cabdi axmed waxaan leenahay intaynu kulmi doonno duhurnimada idaacadda idinku soo socotee dhallinyarada inta ku horreysa nabadgelyo
صلي على الحبيب محمد وعلى الآل ملوم الكرام ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل ملوم الكرام
Thank you.